بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacno wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ciidanka maraykanka oo sii wada beegsiga ay ku hayaan maraakiibta shidaal ee ku wajahan dalka venezuela iyo washington oo howlgalle xooggan ka wada mandiqada karibiyaanka qiimaha lagu iibsado naftada oo sare u kaca xoogani uu ku yimid sababa ku aadan weerarada maraykanka uu ka geysanayo qaaradda laatiin amerika sidee ayuu dalka kuuba u noqon karaa dhibanaha koowaad ee duulaan lagu qaado xukuumadda karakas ra-iisul wasaaraha sahaynada netanyahu oo ugu dambeyn qalinka ku duugay dhisidda isbahaysi cusub oo la doonayo in looga hortago saamaynta turkiga ee mandiqadda bariga dhexe iyo madaxda giriiga iyo qubrus oo ka soo muuqday maraykanka oo duulimaadyo sirdoon ka fulinaya waddanka nigeria kadib hanjabaadii trump ay ku wajahnayd xukuumadda abuja maxaan ka naqaanaa taariikhda iyo juquraafiyadda badda carabta oo marin muhiim ah uga dhigan isku xirka ganacsiga dalalka carabta hindiya iyo qaaradda aasiya qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا waa hagaag waa maalinimo talaada ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay saddexda bisha rajab sannada kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa ciidanka maraykanka ayaa sii wada beegsiga ay ku hayaan maraakiibta shidaal ee ku wajahan waddanka venezuela sidoo kale sare ukaca xoogan ayaa ku yimid qiimaha lagu kala iibsado naftada iyadoo dhanka kale waddanka kuuba markan uu noqonayo dhibanaha koowaad ee duulaan washington ay ku qaado nidaamka maduuro warbixin arrimahaasi soo koobaysa waxaa inoo hayaa walaalkeen nuur cali warsame abushayba qiimaha saliidda caalamka ayaa sare u kacay maalinimadii shalay oo isniinta ahayd kadib markii maraykanku horaantii toddobaadkan qabtay markab shidaalka qaada oo ku sugnaa biyaha caalamiga ah ee ka baxsan xeebaha dalka venezuela tallaabadan waxa ay si deg deg ah u saamaysay suuqyada caalamka iyadoo sare u qaaday walaaca la xiriira xiisadaha siyaasadeed ee gobolka heshiisyada saliidda loo yaqaano brent ayaa kor u kacay iyadoo markii hore uu qiimaha ahaa eber dhibic siddeetan iyo afar oo waxayna gaareen lixdan dhibic sagaashan iyo siddeed dollar halkii fuusto halka saliidda west texas intermediated ee maraykanka ay iyaduna kor uga kacday boqolkiiba eber dhibic siddeetan iyo toddobo gaartayna qiimo dhan konton iyo toddoba dhibic eber hal dollar halkii fuusto xilliga warbixintan la diyaarinayey wakaaladda wararka ee royters ayaa soo xigatay mas-uuliyiin maraykan ah oo axaddii sheegay in ilaalada xeebaha maraykanka ay sidoo kale daba joogaan markab kale oo shidaal qaada oo ku sugan biyaha caalamiga ah ee u dhow venezuela haddii howlgalkan labaad uu guulaysto wuxuu noqonayaa kiiskii labaad ee toddobaadkan gudihiisa iyo kii saddexaad oo muddo ka yar laba toddobaad korarka qiimaha saliidda ayaa la xidhiira sida uu sheegay tony scamor oo ah falanqeeye ka tirsan shirkadda i g isbedelada juqraafiyeed ee sii kordhaya wuxuu tilmaamay in arrintan ay ka bilaabatay ku dhawaaqistii madaxweynaha maraykanka donald trump ee ku aadan cunqabatayn buuxda oo lagu soo rogay maraakiibta shidaalka venezuela ee saaran liiska cunqabataynta taasoo ay ku xigeen horumaro kale oo gobolka ka dhacay waxaa kale oo uu xusay wararka sheegaya in ukrein ay weerar diyaaradaha aan duulyaha lahayn oo ku qaaday markab shidaal qaada ee ruushka uu leeyahay kaasoo ku sugnaa badda mediteraneanka skamore ayaa sidoo kale sheegay in suuqyada saliiddu ay luminayaan rajadii laga qabay in wadahadallada nabadda ee u dhexeeya ruushka iyo ukrein kuwaasoo maraykanku dhexdhexaadinayay si ay u gaaraan heshiis waara mustaqbalka dhow sida carabka uu ku dhuftay xaaladahan siyaasadeed ayaa qayb ahaan yaraynaya welwelka joogtada ah ee laga qabo in sahayda saliiddu ay ka badato baahida jirta toddobaadkii hore qiimaha barent iyo west texas intermediate ayaa hoos u dhacay ku dhowaad boqolkiiba hal kadib markii labada noocba ay horey u lumiyeen ku dhowaad boqolkiiba afar intii lagu jiray toddobaadkii bilowga siddeeddii diseembar dhanka kale ergeyga gaarka ah ee maraykanka stef witkof ayaa axaddii sheegay in wadahadallo socday saddex maalmood oo dhex marayay mas-uuliyiinta maraykanka yurubiyiinta iyo ukrein kuwaasoo ka dhacay gobolka florida ay diiradda ku saareen midaynta mowqifyada si loo soo afjaro dagaalka ukrein wuxuu intaasi ku daray in kulammadaas iyo wadahadallada goonida ah ee lala yeeshay wakiilo ruush ah ay ahaayeen oo kuwo miro dhal ah si kastaba ha ahaatee la taliyaha ugu sarreeya madaxweynaha ruushka valadimir putin ee arrimaha siyaasadda dibadda ayaa isla axaddii sheegay in wax ka beddelka ay yurub iyo ukrein ku sameeyeen soo jeedimaha maraykanka ee lagu doonayo in dagaalka lasoo afjaro aysan kordhin rajada laga qabo in nabad la gaaro dhanka kale saamaynta dhaqaale ee ka dhalatay go-aanka maraykanka ee ku aadan cunqabateymaha iyo xayiraada maraakiibta shidaalka ee ku sugan badda karibiyanka kuma koobna venezuela oo keliya balse waxay si toosa u taabanaysaa dalka kuuba oo dhaqaalihiisu muddo dheer ku tiirsanaa taageero joogto ah oo ka imaanayay karakas wargeyska wall street journal ayaa warbixin uu daabacay ku sheegay in kuuba ay horeyba ugu jirtay xaalad dhaqaale oo aada u liidata iyadoo dhaqaaluhu hoos u dhacay boqolkiiba shan iyo toban tan iyo sanadkii labada kun sideed iyo tobankii xaaladdaas ayaa sii xumaynaysa maadaama cadaadis xoogan la saarayo mid ka mid ah taageerayaasheeda ugu muhiimsan oo ah madaxweynaha venezuela nicolas maduro sida wargeysku xusay kuuba waxay tan iyo sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaalkii ka heli jirtay venezuela boqol kun oo fuusto oo shidaal ah maalintii xilli uu madaxweynihii hore ee venezuela hugo javez si weyn u adkeeyey xiriirka labada dal isagoo ku sifeeyey inay wadaagaan dano muhiim ah taageeradaas shidaal ayaa lafdhabar u noqotay xiriirka istiraatiijiga ah ee u dhexeeya havana iyo karakas dhankeeda kuuba ayaa venezuela u dirtay dhakhaatiir tababaryaal isboorti iyo xubno sirdoon si ay uga caawiyaan difaaca nidaamka javes waxaana ay weli taageero buuxda siisaa xukuumadda nicolas maduro oo sida wall street sheegtay tababar ku soo qaatay mabaadi'da hantiwadaagga magaalada havana intii uu dhallinyarada ahaa xiriirkan dhow ayaa maanta u muuqda mid si toos ah u wajahaya khatar ka dhalatay cadaadiska maraykanka shidaalkay venezuela siiso kuuba ayaa daboolaa ku dhowaad afartan boqolkiiba baahida kuuba ee shidaalka dibadda laga keeno wuxuuna si gaara muhiim ugu yahay warshadaha korontada iyo gaadiidka hase yeeshee wargeyska wall street journal ayaa sheegay in xaddiga shidaalkaas hoos uga dhacay qiyaastii soddon kun oo fuusto maalintii kadib markii maraykanku bilaabay qabashada maraakiibta shidaalka ee venezuela iyadoo ay suurtagal tahay in gebi ahaanba uu istaago haddii xiisaddu sii kororto george benon oo ah qaxooti kuubaan ah kana tirsan cilmi baarayaasha shidaalka ee jaamacadda texas ee maraykanka ayaa u sheegay wargeyska in joojinta dhoofinta shidaalka la rabo ee kuuba ay shaki la-aan keeni doonto burbur dhaqaale oo ku yimaada dalkiisa digniin la mid ah ayaa sidoo kale ka timid wargeyska financial times oo soo xiganaya scarner barker madaxa suuqyada soo koraya ee shirkadda raistad energy kaasoo sheegay in sii socoshada xayiraadda maraykanka ay keeni karto in dhoofinta shidaalka venezuela gebi ahaanba istaago bishii nofembar ee lasoo dhaafay dowladda venezuela waxay dhoofisay ku dhowaad sagaal boqol oo kun oo fuusto oo shidaal ah maalintii kuwaasoo siddeetan boqolkiiba loo diray shiinaha taasoo wargeysku ku tilmaamay halbowlaha nolosha dhaqaalaha dalkaasi dhammaan arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli kuuba ay wajahayso mid ka mid ah dhibaatooyinkii dhaqaale ee ugu adkaa tan iyo markii fidel castro uu talada la wareegay sannadkii kun sagaal boqol konton iyo sagaalkii sida wall street journal ay tilmaantay dhibaatadan ayaa xataa ka darantii kuuba la kulantay kadib burburkii midowgii sofiyeeti sannadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo koogii oo isaguna ahaa taageero dhaqaale oo weyn ricardo torres bres oo ah khabiir dhaqaale oo kuubaan ah kana tirsan jaamacadda maraykanka ee washington ayaa wargeyska u sheegay in dhaqaalaha kuuba uu hoos u dhacay boqolkiiba shan iyo toban tan iyo labada kun sideed iyo tobankii halka sicir barar ku gaaray qiyaastii afar boqol iyo konton tan iyo bilowgii qalalaasaha dhaqaale waxaa kale uu sheegay in qiimaha lacagta beso ee kuuba uu si weyn u burburay iyadoo dollarka maraykanka lagu kala iibsado ilaa afar boqol iyo konton beeso suuqa madow marka la barbar dhigo ku dhowaad soddon beeso sannadkii labada kun iyo labaatankii barees ayaa uga digay in haddii hoosu dhaca dhoofinta shidaalka venezuela uu sii socdo toddobaadyada ama bilaha soo socda xaaladda kuuba ay noqon doonto mid aan lasii wadi karin taasoo durba ku qasabtay kumnaan qof oo ku nool hafana inay safaf dhaadheer ugu jiraan gargaar iyo kaalmo nololeed
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى بل لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها waa hagaag imikana waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada iyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi
waad mahadsantahay suhayb waxaan xubinta ugu horrayntii maanta ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa netanyahu oo ku dhawaaqay in ugu dambayn qalinka lagu duugay dhisidda isbahaysiga cusub ee ay doonayaan in ay kaga hortagaan saamaynta turkiga ee gobolka iyo madaxda griiga iyo qubrus oo ka soo garab muuqday benyamin netanyahu sida uu daabacay wargeeska greek city times ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu ayaa saacadihii lasoo dhaafay ku dhawaaqay in ugu dambayntii qalinka lagu duugay isbahaysi cusub oo difaac kaasoo u dhexayn doona maamulka gumaystaha yuhuudda griiga iyo qubrus lana doonaya in loogaga hortago saamaynta turkiga ee gobolka intii lagu guda jiray shir jaraa'id oo ay yeesheen madaxda maamulka gumaystaha yuhuudda griiga iyo qubrus ayaa lagu soo hadal qaaday qodobo dhowr ah oo ay ugu muhiimsanayd sababta dhabta ah ee ka dambaysa dhisidda isbahaysigan waxayna sheegeen in uu yahay mid difaac oo ay xubno ka noqon doonaan waddamadan laguna ilaalin doono marinnada badda iyo arrimo kale oo dhowr ah oo ay wadaagaan saddexdan dhinac is-araggan oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada qudus ayaa noqonaya sida wargeeska uu sheegayo midkii tobanaad ee ay yeesheen maamulka gumaystaha yuhuudda griiga iyo qubrus kaasoo ay uga hadlayeen isla qodobkan waxayna dhinacyadu ku heshiiyeen ugu dambayntii sidii loo xoojin lahaa netanyahu ayaana si aad ah ugu nuuxnuuxsaday baahida ay u qabaan in ankara ay kala dhantaalaan awooddeeda gobolka dowladda griiga oo colaado soo jiitamaya wakhtiyo fog uu kala dhexeeya turkiga ayaa iyadana dhankeeda waxa ay ka hadashay iskaashigan ra-iisul wasaaraha waddankan ayaana muujiyey sida isbahaysigan uu muhiim ugu yahay wakhti dheerna ay u sugayeen wuxuuna xusay in kulankan ka dhacay magaalada qudus saacadihii lasoo dhaafay uu yahay midkii tobanaad middaas ayaana muujinaysa ayuu yidhi sidaan u danaynaynay in israa'iil aan la yeelanno iskaashi milatari oo ka dhan ah dowladda turkiga dhankiisa madaxweynaha qubrus ayaa isagana si aad ah u muujiyey baahida ay u qabeen iskaashi noocan ah waxuuna taabanaya ayuu yidhi dhinacyo kala duwan sida difaaca amniga dalxiiska iyo tamarta mustaqbalka fogna ma jiraan wax inaga xadidi doona in aan yeelanno ayuu yidhi cilaaqaad intan ka ballaaran gunaanadkii dowladda turkiga ilaa hadda kama aysan hadal wax ku saabsan isbahaysigan saddex geesoodka ah ee ay dhiseen griiga maamulka gumaystaha yuhuudda iyo qubrus haddii dhaqangalkiisa uu si toos ah u bilowda ayaana la saadaalinayaa in gobolka ay ka dhalan doonto xaalad ka ballaaran midda hadda ka jirta haddii aan intaasi uga tallaabno qodobkan aan markan milacsanna warbixin ka hadlaysa maraykanka oo duulimaadyo sardoon ka fulinaya nigeria iyo xogo bannaanka la keenay sida wargeysyo fara badan oo uu ugu horeeyay farest bost ay ka soo xiganayaan wakaaladda wararka ee royters dowladda maraykanka ayaa muddo ka badan afar toddobaad waxay duulimaadyo sirdoon oo joogto ah ka fulinaysaa gudaha dalka nigeria duulimaadyadan ayaa lagu waramayaa in ay yihiin kuwa ay xukuumadda washington ku ururinayso xogo kala duwan kuwaas oo ay doonaysa in ay ku bartilmaameydsato xubnaha kala duwan ee ka tirsan dowladda waddankaasi ka dhisan saraakiil amerikaan ah ayaa xaqiijiyey in howlgalka hawada uu yahay mid lagu ururinayo xogo muhiim ah inkastoo aysan si rasmi ah uga dhawaajin inuu yahay mid milatari diyaaradaha ay dowladda maraykanka adeegsanaysa waxaa si gaar ah u soo saartay shirkadda tenex airspace oo fadhigeedu yahay gobolka mississippi ee dalka maraykanka waxay shirkaddan si gaar ah uga shaqaysaa arrimaha milatari ee maraykanka duulimaadyadan ayaa si joogto ah uga soo kacaya gudaha waddanka gaana waxay xogtu caddaynaysaa in diyaaradaha maraykanka ee dulheehaabaya gudaha nigeria ay yihiin kuwa si aad ah u doonaya in ay helaan xogba xogta ay ka xasaasisan tahay ilaa haddana lama shaacin sababta rasmiga ah ee ka dambaysa tallaabooyinkan jariiradda maqaalkeeda oo sii socda ayaa lagu yidhi howlgalkan waxa uu soo jiitay indhaha falanqayaasha xiriirka maraykanka iyo afrika waxayna ku tilmaamayaan mid muujinaya xiisadda sii kordhaysa ee u dhexaysa labada xukuumadood waxaana la xusuustaa in trump uu bishii nofembar ee lasoo dhaafay uu si cad u weeraray isagoona ugu hanjabay in tallaabooyin milatari ay ku qaadi doonaan xilligaas ayuuna madaxweynaha aqalka cad ku andacoonayey in gudaha nigeria lagu dhibaateynayo dadka masiixiyiinta ah xukuumadda waddankaasi ka dhisanna ay ka daawanaysa sheedda sare walow dowladda nigeria ay sheegtay intaasi ay waxba kama jiraan yihiin masiixiyiinta ku nool gudaha waddankanna aysan muslimiinta kala kulmin xaddiga dhibaateen ee uu sheegaya madaxweynaha maraykanka warbixinta wargeeska oo sii socota ayaa lagu sheegayaa in dhinacyada waa maraykanka iyo nigeria ay markii hore ku kala ekaayeen iskaashi daaranaa dhinacyo kala duwan balse duulimaadyadan joogtada ah ee ay washington ka fulinaysa hawada sare ee nigeria ay yihiin kuwa bannaanka keenaya waxyaabo badan oo sababi kara tallaabooyin aanan la mahdin aqalka cad ayaana ilaa waqti xaadirkan ka gaabsanaya ujeeddooyinka dhabta ah ee ay daaran yihiin duulimaadyadan ay diyaaradihiisu samaynayaan iyo xaddiga xog ee la ururinayay afartii toddobaad ee lasoo dhaafay dhanka kale waxay warbixintan bannaanka keenaysaa siyaasadda cadaadiska ah ee uu donald trump doonayo in afartan sano ee kursiga uu jooga uu ku wajaha afrika dhaqaalahana uu ka jirta dhammaan xukuumadihii u caynsanaa markii hore taasi beddelkeedna wixii dheef ahaa loo daabulo dhanka bengiyada maraykanka inkastoo xukuumadda washington wakhti xaadirkan ay gudaha qaaradda ka wajahayso loolan xooggan oo uga imanaya dhanka dowladaha aasiya oo ay ugu horeeyaan ruushka iyo shiinaha kuwaas oo afarta jihe ee qaaradda ka bilaabay ololo lugafidsi oo daaran jawaanib kala duwan ha noqoto caskari daabulasho khayraad iyo maalgashiyo lagu qarqinaya waddamo fara badan guud ahaana dhegaystayaal intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا waa hagaag maxaan ka naqaannaa taariikhda iyo juqraafiyadda badda carabta oo marin muhiim ah uga dhigan isku xirka ganacsiga dalalka carabta hindiya iyo qaaradda aasiya warbixintan soo socota waxaa qodobkaas inoogu eegayaa walaalkeen xaaris cabduqaadir badda carabta ama arabian sea waa qayb muhiim ah oo ka mid ah badweynta indiya waa bad yar oo badweyntan kaga taal waqooyi galbeed dhanka galbeed waxaa kaga beegan geeska afrika iyo jasiiradda carabta dhanka waqooyi waxaa uga aadan iiraan iyo bakistan dhanka bari waa hindiya halka dhanka koonfureed ay uga fidsan tahay badweynta indiya inteeda kale baddan waxay xidhiir la leedahay gacanka carbeed iyo gacanka cumaan iyadoo loo marayo marinka caanka ah ee loo yaqaan hurmus sidoo kalena waxaa ku xirmaysaa badda cas iyo gacanka cadmeed iyadoo loo sii marayo marinka baabul mandab ee muhiimka ah badda carabta waxay ku fidsan tahay dhulbiyood ballaaran oo qiyaastii gaaraya saddex milyan sideed boqol lixdan iyo laba kun oo kilomitir squire ah waxay hoy u tahay jasiirado muhiim ah sida jasiiradaha kale ah soqodra alxalaaniyaat iyo sidoo kale lakshadweb sidoo kale webiyo waaweyn sida webiyada asind iyo narmaada ayaa ku shuba biyahooda baddan taariikh ahaan badda carabta waxay door muhiima ka qaadatay ganacsiga u dhexeeya bariga iyo galbeedka waxay isku xiraysay dekedaha hindiya iyo jasiiradaha lakshadweb ee dhanka bari iyo xeebaha geeska afrika iyo jasiirada carabta oo dhanka galbeed gaar ahaan xeebaha yemen cumaan iyo gacanka cadmeed maraakiib ganacsi ayaa qarniyo badan u adeegsan jiray baddan sida marin muhiim ah lagu gaari jiray suuqyada waaweyn ee caalamka goobtay baaxadda ay la eg tahay baddan marka laga hadlayo badda carabta waxa ay ka mid tahay marinada taariikhiga ah ee badeed ee isku xira yurub iyo hindiya waxaana ay qayb ka ahayd jidkii ganacsi ee marayay badweynta indiya qarniyo badan ayay maraakiib ganacsi u adeegsan jireen biyahan si ay u gaaraan dekadaha hindiya iyo kuwa ku yaal xeebaha carabta iyo afrika dalalka ku teedsan baddan waxaa ka mid a hindiya iiraan bakistaan cumaan yemen iyo soomaaliya kuwaasoo dhammaantoodba looga faa'iidaysto muhiimaddeeda dhanka istaraatiijiyadda ganacsiga iyo dhaqaalaha intaba badda carabta waxaa ku yaal jasiirado muhiim ah oo leh qiimo iyo muhiimad juqraafiyadeed dhaqaale iyo sidoo kale istaraatiijiyad ahaanba jasiiradahaas waxaa ka mid ah jasiirada soqodra taas oo qayb ka ah dalka yemen kuna taal meel kasoo horjeeda geeska afrika islamarkaana ka mid ah jasiiradaha ugu caansan badda carabta marka la eego deegaanka ay dhacdo iyo kala duwanaanta noolaha oo laga dheehan karo muuqaalo rabaani ah oo cajiib ah sidoo kale jasiiradaha ku yaal badda carabta waxaa ka mid ah jasiiradaha carabi ahaan loogu yeero alxalaaniyaat sidoo kalena loo yaqaan korea muuriya islamarkaana ku yaal meel ka baxsan xeebaha cumaan kuwaasoo leh muhiimad badeed iyo deegaanba sidoo kale mid ka mid a jasiiradaha caanka ay hoyga u tahay badda carabta waa jasiiradaha lakshadweb oo ah mandiqad waqti xaadirkan hoos tagta hindiya kana kooban jasiiradaha lakadhiv minikwi iyo sidoo kale amindivi kuwani waa jasiirado leh quruur xubadeed oo qaab wareegsan u samaysan kuna yaal masaafo u dhexaysa boqol ilaa laba boqol iyo konton mayl marka la eego xeebaha koonfur galbeed ee hindiya marka laga hadlayo dhul ahaan ama jiyoolojiyadda badda carabta waxay baddani ku samaysantay natiijada dhaqdhaqaaqa tiktooniga ama saxanada dhulka oo bilaabmay mar hadda laga joogo qiyaastii konton milyan oo sano waa kadib markii ay isku dhaceen qaarad eekaha hindiya iyo qaaradda aasiya isku dhacaas oo horseeda isbedelo waaweyn oo ku yimid qaab dhismeedka dhulka iyo gunta hoose ee badda gunta badda carabta waxaa dhex mara hidabadeedka kalisberg oo ah silsilado buurabadeed ah oo dheer kuna fidsan dhanka koonfur bari ee jasiiradda soqodara hidabadeedkan waxa uu ka mid yahay aagaga firfircoon ee dhulgariirada ee badweynta hindiya baddan waxaa loo kala qaybiyaa xoodbiyeedyo ama barkado waaweyn oo labo ah kuwaasoo kale ah barkada carabta ee xigta dhanka bari iyo xoodka ama barkada soomaaliya oo iyana xigta dhanka galbeed cumqiga ugu dheer ee gunta biyaha baddan waxa uu qiyaastii gaaraa sagaal iyo toban kun iyo soddon iyo sideed fiit taas oo laga helay barta loo yaqaan witli diib dhaqdhaqaaqii tiktooniga iyo dildilaacyadii dhulka waxay door weyn ka qaateen samaysanka gunta badda iyo xeebaha tusaale ahaan jarjarooyinka xeebaha gacanka cadmeed waxay ka dhasheen dildilaacyo furan oo la xidhiira kala fogaanshaha saxanada dhulka dildilaacyadan ayaa ku fidsamaa dhanka koonfur galbeed waxaana ay gudaha u galaan qaaradda afrika iyagoo noqda xuduuda tiktooniga ah oo la xidhiira dooxada bariga afrika ee loo yaqaan great rift valley sidoo kale webiga siinda ee bakistan ee gunta baddan waxa uu ka qoday dooxo qoto dheer waxaana uu sameeyey buuro aad u ballaaran oo ka samaysan caro kuna yaal gunta badda ururkan buuraha ay ka kooban ciidda iyo carada rasuubiga ah oo leh balac ku dhow shan boqol soddon iyo shan meyl iyo dherer gaaraya sagaal boqol soddon meyl ayaa ku fadhiya qeyb weyn oo ka mid ah gunta waqooyi bari ee badda carabta dhanka kale barkada soomaaliya waxay u samaysan tahay dhul fidsan oo gunta badda oo ballaaran taas oo muujinaysa kala duwanaanshaha weyn ee dhismaha juqraafiyadeed ee marka laga hadlayo gunta badda marka laga hadlayo magaceeda badda carabta waxaa taariikhaan loo yaqaanay magacyo kala duwan kuwaas oo ku xirnaa hadba xiliyada juqraafiyadda iyo sidoo kale xiriirka ganacsi ee bulshooyinka ku nool xeebaha badda magacyadii soo maray baddan waxaa ka mid ah baxru sind badda faris badda alyamani iyo sidoo kale badda eritherium ay ugu yeeri jireen romaanka iyo weliba mararka qaar oo lagu magacaabi jiray badda hindiya magaca badda carabta ayaa noqday midka ilaa maanta loo yaqaan waxaanu sidaas ku shacbaxay kadib markii ganacsatada carabta ay la wareegeen maamulka biyaha muddo qarniyo ah waxaana uu noqday magaca markii dambe laga aqoonsaday gudaha khariiradaha caalamka taariikh ahaan badda carabta waxay ahayd mid ka mid ah waddooyinka ganacsiga kuwooda ugu muhiimsan ee isku xirka bariga iyo galbeedka iyadoo adeegsiga baddan dib loogu celin karo jidkii silsilada ganacsi ee qadiimka intii u dhexaysay laba kun ilaa shan boqol oo sano ka hor taariikhda miilaadiga waxaa isku xidhaysay baddan labada webi ee ciraaq iyo waadiga sind ee mara bakistan iyo hindiya taasoo ka dhigtay mid ka mid ah shabakadaha ganacsi ee ugu da-da weyn adduunka ganacsatada carabta waxa ay baddan u adeegsan jireen isku xirka mediterraneanka koonfurta aasiya iyo sidoo kale geeska afrika iyagoo markaas qaadaya xawaashada ama tawaabiisha dhar iyo badeecado kala duwan oo qaali ah sida xariirta markii la gaaray casiriyadii dhexe badda carabta waxaa mararka qaar loogu yiri jiray badda hindiya ama qayb ka mid ah badda weyn oo ay soo hosgelayeen gacanka carbeed iyo badda cas intii u dhexaysay qarniyadii sagaalaad iyo shan iyo tobanaad kabtano kasoo kala safray cumaan iyo xadramowt yeman ayaa diyaariyey bugaag hagitaan badeed oo faahfaahsan oo loo yaqaan rahmang kuwaas oo sharxaya xeebaha jasiiradaha marinada dabeesha durdurada iyo sidoo kale macluumo muhiim ah oo la xiriira safarada badda dekadaha muhiimka ah ee lagu xusay bugaagtaas waxaa ka mid ahaa dekadaha diyo iyo sooraata ee ku yaal hindiya hurmus oo iiraan ah masqad iyo cadan oo ku yaal jasiirad wakaha carabta halka ra-sul xad iyo sidoo kale raas gardafu oo ku yaal soomaaliya ay ka mid yihiin meelaha muhiimka ay ku tirsan badda carabta ee xuseen bugaagtaasi intii lagu guda jiray xilligii baarayaasha yurub gaar ahaan muddada u dhexaysay kun afar boqol sideed iyo tobankii iyo kun lix boqol iyo labaatankii miilaadiga burtuqiiska iyo awoodihii kale ee reer galbeedka waxay isku dayeen in ay xakameeyaan waddooyinka ganacsiga ee baddan iyagoo dhisay qalcado xeebaha ah si ay u maamulaan ganacsiga kun toddoba boqol iyo kontonkii miilaadiga waxaa badda carabta lagu sameeyey daraasado saynis ah oo ku saabsan biyaha qaab dhismeedka gunta badda kemistriga biyaha iyo sidoo kale cimilada badda kun sagaal boqol iyo lixdankii ilaa kun sagaal boqol lixdan iyo shantii baaqa caalamiga ah ee badweynta hindiya oo ay ka qaybgeliyeen dalal badan ayaa bixiyey xog ku saabsan arrimaha badda noolayaasha ku jira dhulgariirada iyo si guud geolojiga badda xagga kheyraadka dhaqaale ee dhexagaaga baddan waxaa ka mid ah saliid iyo gaas dabiici ah kuwaas oo laga helay xeebaha galbeed ee hindiya gaar ahaan meel u dhow mumbay dhanka kale biyaha hodanka ku ah nafaqooyinka sida fosfatiska waxay taageereen kalluunka iyo noolaha badda taas oo badda carabta hoy uga dhigaysa kheyraad fara badan oo kalluunka ah oo islamarkaas ay caan ku tahay baddani ugu dambeyn badda carabta ayaa ah meel muhiim u ah ganacsiga kalluumaysiga iyo cilmi baarista badda waxaana weli leedahay saameyn istaraatiiji ah oo ballaaran
نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها hagaag guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo ballan ah inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
والنار يا حين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها